galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabtii wararka v o a oo kaga imaanaya washington julaay ee sanadka kana waa afar waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee mitrband iyo boggeenna v o a somalicom saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhagaysan doontaan galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mida qoys uu ku habsado hoobiye lagu tuuray degmada waaberi dhimasho iyo dhaawac ayaa laga soo warinaya badanaa ilaaha keenay alxamdulilah xilli salaad oo lagu jiro salax guriga usiya maca caruurtiisa ayaa hoobiga ku soo dhacay saddex caruur saddex lawa oo gebidho iyo hooydooda dhaawac waa isbitaalo jiifaan aabbaha iyo wiil iyo gabar marxuum waaye waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan walaaca laga qabo dhimista ciidamada cadmis ee midooda afrika
khatar baa ka imaanayso caalowga horumar buu ka helayaa dadka shacabka oo deegaanada deganaa oo ku tiirsanaa ciidamada soomaaliya iyo cadmas iyo deegaanaday joogeen inay ka argoostaan oo dhibaateeyaan bay noqonaysaa waa horena mar badiga warstan kuu sheegay waa qorshahan in badan laga fikirin oo lagu degdegay qodobadaasi iyo warar kale ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka dagaalo ba-an ayaa talaadada maanta ka dhacay magaalada umudurmaan oo ah galbeedka caasimada suudaan iyadoo ciidamadu ay isku dayeen in ay jaraan wadooyinka saadka ee ay adeegsadaan kooxaha kasoo horjeeda si ay gurmad ay usoo galaan magaalada ciidanka ayaa qaaday duqeymo dhinaca cirka iyo hubka culus waxaana dagaalka dhulka ah uu ka dhacay dhowr qeybood oo ka mida umudurmaan sida ay sheegeen goobjoogayaal r s f ayaa sheegtay in ay soo rideen diyaarad dagaal dadka deegaanka ayaa soo bandhigay muuqaalo u muuqda duuliyayaasha oo diyaaradda laga soo saarayo ma jiro wax war ah oo kasoo baxay dhinaca ciidamada milatariga isku dhacyada u dhexeeya ciidamada milatariga iyo xogaga taageerada degdega ee r s f ayaa qarxay shan iyo tobankii abriil taasoo keentay isku dhacyo maalinla ah oo ka dhacay caasimada iyo magaalooyinka ku dhowdhow taasoo dhalisay dilal salka ku haya isir gobolka galbeedka ee daarfuur waxayna ku hanjabeen inay suudaan u jiidayaan dagaal sokeeya oo daba dheeraaday r s f waxa ay si deg dega ula wareegtay gacan ku-haynta caasimada waxayna ka keentay dagaalyahano dheeraada dhinaca daarfuur iyo kordofaan markii colaadu ay sii xumaatay iyaga oo ka gudbay buundooyinka umudurmaan ilaa baxri iyo khartuum dadka deegaanka ayaa sheegay inay iska hor imaadkii maanta ka dhacay umudurmaan uu ahaa kii ugu cuslaa muddo toddobaadyo ah iyadoo ciidamadu ay isku dayeen in ay dhulka qabsadaan ayna sidoo kale iska difaaceen weerar ay kooxda r s f ku soo qaadeen saldhig booliis ciidamada israel ayaa baaritaano dheeraad ah talaadada maanta ah ka sameeyey xero qaxooti oo ku taala daanta galbeed iyadoo tirada dhimashada weerarkaasi oo bilowda isniintiina ay gaartay toban ciidamada israel ayaa sheegay inay xireen nin oo looga shakisan yahay inay hubaysnaayeen islamarkaana ay hub iyo walxa qarxa ay kasoo qabteen xerada janiin saraakiisha caafimaadka falastiin ayaa soo wariyey laba dhimasho oo dheeri ah xalay taasi oo ka dhigaysa khasaaraha dhimashada toban qof iyo dhaawaca boqol qof oo kale bisha cas ee falastiiniyiinta ayaa sheegtay in ilaa iyo saddex kun oo qof ay ka daadguraysa xerada tan iyo markii israa'il ay bilowday duulaanka isniintii howlgalka ciidamada israa'il ayaa isugu jiray duqeymo diyaaradeed cagafcagafyo iyo boqolaal ciidano oo xerada lagu daadiyey iyo hareeraheeda iyagoo fulinaya waxa ay saraakiishu ugu yeereen howlgallo ka dhana argagixisada falastiiniyiinta dalalka deriska la ah jordan iyo masar iyo konton iyo toddobada wadan ee ururka iskaashiga islaamka ayaa cambaareeyay rabshadahan lain hastin oo ah iskuduwaha arrimaha bani-aadanimada ee qaramada midoobe ee falastiiniyiinta ayaa barteeda twitterka ku sheegtay inay ka walaacsan tahay baaxadda howlgalka ciidamada israel waxay sheegtay in qaramada midoobe ee abaabulaysa gargaar bani-aadanimo oo degdeg ah toddobaadkii horena golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa ku booriyey isxakameyn wuxuuna ugu baaqay israa'iiliyiinta iyo falastiiniyiinta inay ka fogaadaan ficilo hal dhinaca oo soo horin karaa xiisadda mas-uuliyiinta daalibaan ayaa amray in bil gudaheed lagu xidho dhammaanba goobaha haweenka lagu qurxiyo ee dalkaasi oo dhan iyadoo kooxdani ay sii kordhisay cadaadiska ay ku hayso dumarka tan iyo markii ay xukunka qabsadeen bishii agost maamulka daalibaan ayaa ka mamnuucay gabdhaha iskuullada sare iyo jaamacadaha beeraha lagu nasta iyo goobaha jirka lagu dhiso waxayna amartay in ay jirkooda oo idil qariyaan marka ay bannaanka joogaan haweenka ayaa sidoo kale laga mamnuucay inay u shaqeeyaan qaramada midoobe iyo ururada aan dowliga ahayn waxaana kumanaan iyagoo ka mid ah laga eriyay shaqooyinkoodii ama lacag lagu siiyey inay guryahooda joogaan maxamed saadiq akiif muhaajir oo ah afhayeenka wasaaradda horumarinta wanaagga iyo ka hortagga xumaanta ayaan sheegin sababta loo qaatay go-aankan marka ay xidhaan kadib waxaan warbaahinta la wadaagi doonaa sababta ayuu u sheegay a f b waxa uu sheegay in ganacsiyada la siiyey waqti ay ku xidhaan si ay u adeegsadaan dhammaanba agabka u yaala oo aanay khasaaro u gelin nuqul ka mida amarka oo ay aragtay a f b ayaa lagu sheegay in saldhig looga dhigay amarkan ka soo baxay hogaamiyaha sare ee daalibaan goobaha haweenka lagu qurxiyo ee kaabul iyo magaalooyinka kale ee afghanistan ayaa bulaalayay labaatankii sano ee ciidamada maraykanku ay halkaasi joogeen halkaad nagala socotaana waa v o a washington saddex qof oo isku qoys ah ayaa ku dhimatay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii hoobiya uu ku soo dhacay guri ku yaala degmada waaberi ee magaalada muqdisho talaadada maanta ah dadka ku dhintay iyo kuwa dhaawacbay weerarkan ayaa isku qoys ah sida ay sheegeen booliiska soomaaliya booliiska ayaa sheegay in hoobiyahan laga soo tuuray duleedka degmada daynile weerarkan ayaa ciidanku ay sheegeen inay geysteen maleeshiyaadka al-shabaab warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray waryaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle tira madaafiic ah oo saaka salaadii subax ku soo dhacda xaafado ka mid a degmooyinka gobolka banaadir ayuu mid ka mida ku dhacay guri ay ku noolayeen qoys dayar oo ku yaala xaafadda buulo eelay ee degmada waaberi madfac ku soo dhaca gurigan waxaa ku geeriyooday aabba iyo laba carruuruu dhalay waxaana dhaawac soo gaaray hooyada qoyska iyo laba carruur oo kale mid ka mid a dadka deegaanka ayaa u sheegay v o a in macallin aweys uu ahaa macallin dugsi quraan sidoo kalena uu ahaa imaamka dushe masaajid ku yaalla khaafadda cali mayow ibraahim wuxuu adeer u yahay macallin aweys mayow oo ahaa qofka ku geeriyooda hoobiyaha saaka soo dhaca gurigiisa xillow isku diyaarinay salaada subax wuxuuna kaga warramay v o a sida saaka wax kaga dhaceen xaafadda buule eelay ee degmada waaberi adeera baanu ahay aabbihiisa lamaadaan ahay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin masiibadana ilaaha keenay alxamdulilah xilli salaada oo lagu jiro salax guriga usiya maca caruurtiisa ayaa hoobigii ku soo dhacay saddex caruur saddex lawa oo gebdho iyo hooydooda dhaawac waaya isbitaalaha jiifaan aabbaha iyo wiil iyo gabar marxuum waaye waa geeriyoodeen hadda waxaa loo qaaday calamada alxamdulilahi rabbialcaalamiina wiilku waa wiil wanaagsan oo ahaay ahlul diin ah ahlul taqwi ah alxamdulilahi rabbialcaalamiin oo masaajid imaamka ah duqsi qur-aan ahaayo alxamdulilah sheikhina ahaayo oo martabad bixiyo adi alxamdulilahi rabbialcaalamiina ee macal abeese marka qoyska saddexna way dhimatay saddexna waa saddex waa dhimatay saddexna dhaawac waayo lama wiil yar iyo iyo iyo gabar siddeed jir ah oo curudkiisa ah iyo wiil yaroo hadda oo oo hadda umar laga soo baxay iyo aabbaha waa laisla duur alxamdulilah rabbilcaalamiin hooyo iyo laba gabdhood isbitaal ay jiifaan madiina iyo iyo banaadir ay jiifaan see u yaalla xaalkooda kuwa dhaawac xaalkooda wallaahina alxamdulilah marxaaladooda waa isku ceeshantaa hal oo gabara daran dhiig lagu sugooyaa khaliin gashay alxamdulilah rabbilcaalamiina saasaa wax u jiraan ilaahay mahad leho goormuu soo dhacay madshaqa hoobiyuu goormuu soo dhacay hoobiya wuxuu soo dhacay qadar salaada oo oo salaad sa- toban koo iyo toban saac bar salaada subax qoluu jiro aa soo dhacay saddex hoobiyo ahaayeenaa la sheegay anaga ma joogno laakiin saddex hoobiyo ahaayeen laba laba waxaa ku dhacda laleeya dhinacaas meel hoteela la sheegayay hal guryaana ku habsaday guri darbiyo ku dhacay xaafad waa buul eelaay oo masaajidka isbaheysiya u dhow yahay buul eelaay waaye duqsiya oo busri ma yiraa masaajidka oo oo yarka imaamku ahay busriya la yidhaah alxamdulilah sidaa saasaa jirto alxamdulilah ninkii walaalo muslimiin ah oo dadka hadberi oo oo xeeshanade muslimiinta oo soomaali oo walaal ah dadka dhaawaca dadka dhinta waa dhintay allahu raxmo dadka dhaawacmay dhibaato dad qaxootiyaan iska aheeni meeshaan barakaca ku imaanay barakacay aheeni maxay deganaayeen
ay guri oo waxay iska degnaayeen oo jaqaf oo barakac eh iskaga degnaayeen Ee, guri kale oo jingid jingid yaal saaran ee, dhinaciisa guri oo dabaqyaa ku degnaayay oo madfacaha dabaqaa jag soo siiyey guriyaa kusoo habsaday oo kusoo noqday alxamdulilah rabbilcaalamiin anagaa maqxooti aan nahay dad wax isku tara manihin dad waxa manihin dad ahelka waxa manihin hadda beri intaa ku yaabanahay dad oo iska yaabanoo meeshaan iska fadhiyo walax meed oo oo la qaadi dadkii kaleo dhaawac ee haddana meelna u jiifo ninkii walaaloo nu yimaado meel had beriga hadda an- anaga hataa nukay meeshaan marka amale ku nahay makasoono meeshaana iska fidhanaay masaajidka ardiisa iska fidhanaay lafihii waa la qaaday alxamdulilah rabbilcaalamiina hafayeenka ciidanka booliska soomaaliya gaashaanle sadiiq aadan cali doodishe ayaa u sheegay warbaahinta in madaafiida laga soo tuuro xaafado ka mida degmada dayniile isagoo xusa in hadda ciidanku ay gacanta ku hayaan qof eedaysana ah waaxda barwaaqo ee degmada dayniile dhul baadiye ah oo ku yaala goof ku yaala oo meel baadiye ah oo bannaan ayay si dhow maalaysia waxay uga soo tuureen ilaa dhowr xabo oo eh, macmal ah gantaal macmal ah rocket macmal ahood eh, kii asbuucii hore aad ku aragteen ay ka soo tuureen oo ciidanka ka howlgaleen degmada garas baalley noociisii sidaas oo kaleeto ay u isticmaalayeen in ay telefoon iyo fiilooyin ku kiciyaan macmalkaas gantaalka ayay ka soo rideen degmada daynile gaar ahaan waaxda barwaaqo ee hoobiyaha oo wax taargada aan lahayn ama wax maxaa la yidhaha gantaalkaas oo wax taargada aan lahayn ama wax yool aan ku soconin oo keliya ujeedadeedu ahaa inay dadka ku qalqalgeliyaan oo ku dhibaateeyaan oo dee ay saxaafadda u isticmaalaan in magaalada ay ku soo dhaceen hoobiyaal ayay maxay ahayday khawaarijtu saaka hoobiyaashaa soo tuurtay ee nasiib daro hoobiyaashii ama gantaalkii macmalka ahaa wuxuu ku dhacay gaar ahaan degmada waaberi xaa- waaxda hanti wadaag ayuu ku dhacay wuxuu ku dhacay ee, meel bannaan ayaa mid koowaad ku dhacay kii labaadna wuxuu ku dhacay guri dad shacab ah oo qoys ee, soomaaliyeed muwaadiniin soomaaliyeed oo shacaban waxba galabsanin sidii horeba khawaarijtu ay dadku dhibaateyn jirtay ayaa ee, gantaalkii labaad ku dhacay macmalka ahaa wuxuuna dhibaateeyey khasaaraha qoyskaasi u geysta ah ilaa shan qof Ee, waxaa ku dhintay saddex qof aabbihii iyo laba caruura sidoo kale waxaa ku dhaawacantay laba kale ee khasaarahaas qoyskaas soo gaaray ina lilaahi wa ina ilahi raajicuun ilaahay ha u naxariisto ee dadkii ku dhintay kuwa ku dhaawacman ilaahay ha u booga dhayo ee ciidamada ammaanka ayaa ku baxay goobtii ee ay wax ka soo dhaceen waxaa la gaaray goobtii waxaa gacanta lagu soo dhigay qof eedaysano ah la tuhinsano ah oo la rumaysan yahay inuu ka mid yahay dadkii dhagartaas soo maleegay ama dhagartaas ku howlanaa inay fuliyaan dadka shacabka ay gaarsiiyaan ee isagana baaristiisaa socota eedaysanahaas ciidamada ammaanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay la tacaalaya xaqiijinta ammaanka muqdisho waxaana hadda amniga muqdisho si wadajira kaga shaqeeya ciidamada booliiska nabad sugidda iyo kuwa xooga dalka ee loo yaqaan boliisi militaro cabdulqaadir okey v o a muqdisho
halkaad nagala socotaana waa v o a washington waxaa magaalada hargeysa la sii daayay cabdiqani xuseen cabdiqani baylod oo ku xirnaa xarunta dembi baarista ee magaalada hargeysa oo uu ku xirnaa tan iyo dabayaaqadii bishii hore sii deynta cabdiqani baylood ayaa ka dambeysay markii guddi suxufiyiina ay u ololeeyeen sii deyntiisa maamulka somalilan ayaa rasmi ahaan aan uga hadlin sababta xarigan ha yeeshee guddiga doorashooyinka somalilan ayaa hore u sheegay inay ka gudbiyeen dacwad iyagoo ku eedeeyey inuu jebiyey heshiis wada shaqeyneed xilligii diiwaangelinta doorashooyinka inkasta oo aanan si rasmi ah loo sheegin in xiriir xiriir ay leeyihiin xariga iyo eedeynta guddiga warbixintan hargeysa waxaa kasoo diray waryaheena qadar maxamed cakulle
cabdiqani xuseen abakor cabdiqani baylood agaasime ku-xigeenka telefishanka madaxa bannaan ee horyaal t v ee magaalada hargeysa cabdiqani xuseen baylood ayaa soo dayntiisa kadib la hadlay warbaahinta iyada oo ay waanwaan ka dhex wadeen maalmihii ugu dambeeyey guddi suxufiyiina oo toddoba xubnood ka kooban kuwaasi oo isaga dab qaadayey telefishanka horyaal ee uu ka tirsanaa weliya baylood oo ku xidhnaa xarunta dembi baadhista ee magaalada hargeysa iyo xubnaha guddiga doorashooyinka ee somalilan cabdiqani baylood ayaa ka dareen celiyey soo dayntiisa
muddo lix iyo toban caalamaal ah kadib saaka inaan xorriyaddaydii aan xaqa u lahaa aan helay ugu horrayn waxaan uga mahad celinayaa guud ahaanba bahda warbaahinta somalilan oo dabcan waxa weeyaan iyagu dadaal badan ka muujiyey si gaar ah dhallinyarada guddida ee sida khaaska ah waxa weeyaan isugu xil saaray amuurta ku saabsan xadhigayga xadhigayga ka hadli maayo iyo soo dayntayda intaa in ka badan sida aanu ka wada soconno dhallinyarada saaxiibaday ee warbaahinta dabcan waxaan filayaa inay ahayd maalintan maalinteydii oo subax salaad hore ah layga soo xidhay hoyga ka deganaa magaalada hargeysa caasimada somalilan oo salaad hore unaan ku soo kacay gurigii ogooja cadaayo askartu waxa weeyaan gelila fayso intaa kadibna lai kaxeeyey xarun aan nin badan jaar ahayn oo waxa weeyaan xarunta dimibaarista ee magaalada hargeysa halkaas dabcan nin aad u waayeelah odayah ixtiraam badan iyo qadarin badan iyo tixgelin badan muddadii halkaan ku xidhnaa ii muujiyey taliyaha xarunta dimibaarista hargeysa taliya axmed isna si gaara aan ugu mahad celinayo qolada maxaabiista oo waxa weeyaan mustafan ugu horeeyo tiimka waxa weeyaan u xil saaran arrimahaas iyo cid kasta oo waxa weeyaan dabcan intii halkaa aan ku jiray taliyuhuna ii ballan qaaday in wax liin ka badan waxa weeyaan aan muddadaas halkaas dhibaataa aanan arki doonin marmar way jirtay dabcan waxa weeyaan askar cadhaysan ama sarkaal cadhaysan oo tallaabooyin qaadaya laakiinse inta wanaagsan ayaa badnayd guud ahaan waxaan u mahad celinayaa muddada aan xidhnaa waxa weeyaan cid kasta oo xadhigay soo dayntiisa iyo waxa weeyaan xorriyadda aan xaqa u lahaa inaan helo dadaal dheer u gashay hadday tahay dhinaca faamliga iyo ehelka hadday tahay saaxiibada dhinacayga taagan oo bahda warbaahinta oo mahadda ugu badan ayagu leh mid ka mid a xubnaha toddobada ah ee guddida iskood isu xilqaama ee wariyayaasha magaalada hargeysa sagal beeldeeq ayaa tilmaantay mahadnaq ay u jeedisay labada dhinac ee horyaal t v iyo guddiga doorashooyinka oo ay xustay in ay aqbaleen dhexdhexaadintoodii ay hawsha cabdiqani baylood ku guulaysteen khadar maxamed cakule v o e hargeysa
ciidamada israel ayaa baaritaano dheeraad ah talaadada maanta ah ka sameeyey xero qaxooti oo ku taala daanta galbeed iyadoo tirada dhimashada weerarkan oo bilowday isniintii ay gaartay toban warbixinay v o edu arrintan ka qortay waxaa noo haya xuseen barre aadan ciidamada israa'iil ayaa sheegay inay xidheen boqol iyo labaatan nin oo looga shakisan yahay inay hubisnaayeen islamarkaana ay hub iyo walxaha qarxa ka soo qabteen xerada janiin saraakiisha caafimaadka falastiin ayaa soo sheegay laba dhimasho oo dheeri ah xalay taasoo ka dhigaysa khasaaraha dhimashada toban qof iyo dhaawaca boqol kale bisha cas ee falastiiniyiinta ayaa sheegtay in ilaa saddex kun oo qof ay ka daadgureeyeen xerada tan iyo markii israa'iil ay bilowday duulaanka isniintii howlgalka ciidamada israa'iil ayaa isugu jiray duqaymo diyaaradeed cagafcagafyo iyo boqolaal ciidan ah iyagoo fulinayey waxa ay saraakiisha ugu yeereen howlgallada ka dhanka ah argagixisada falastiiniyiinta dalaalka dariskala ah jordan iyo masar iyo toddobiyo kontonka waddan ee ururka iskaashiga islaamka ayaa cambaariyey rabshadaha afhayeenka madaxtooyada falastiin nabiil abuurdeyna ayaa sheegay in shacabka falastiin aanay jirba joogsan doonin isna dhiibi doonin iyaga oo sida uu sheegay kusii taagnaan doona dhulkooda si ay uga hortagaan gardaradan arxadarada ah sida uu hadalka u dhigay magaaladani washington ee caasimada maraykanka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa isniintii sheegtay in ay si dhow ula socoto iska hor imaadka iyo inay muhiim tahay in la qaado dhammaan taxadarada suurtagalka ah si looga hortago khasaaraha dadka rayidka ah weerarka xerada jiniin ayaa yimid kadib iyadoo mas-uuliyiinta israa'iil ay wajaheen cadaadis isa soo taraya oo ka imanaya shacabkooda si ay jawaab adag uga bixiyaan weeraro isxigay oo lagu dilay israa'iiliyiinta gobolka oo mid ka mid ah lagu dilay afar qof bishii hore jiniin waxay ahayd goob ay ka dhacaan rabshadaha israa'iil iyo falastiin tan iyo gugii labadii kun labaiyo tobankii laine hastings oo ah isku duwaha arrimaha bini'aadamtinimada ee qaramada midoobay ee dhulka falastiin ayaa barteeda twitterka ku sheegtay inay ka walaacsan tahay baaxadda howlgalka ciidamada israa'iil waxay sheegtay in qaramada midoobay ay abaabulayso gargaar bini'aadamnimo xuseen barre aadan ayaa warbixinta ay v o e arrintaasi ka qorta noo soo jeedinaya halkaad kala socotaana waa v o e washington markana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii galka baarista haruun macruuf ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya
howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika ee soomaaliya ayaa toddobaadkii hore soo gebagabeeyey wareejinta mas-uuliyadaha lix saldhig oo ay ka joogeen gobollada shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo gedow howlgalka midooda afrika ee loo yaqaano atmis waxay wareejiyeen saldhigyadii ay ku lahaayeen cadale xaaji cali iyo miir taqwo oo ka tirsan shabeellada dhexe oo ay gacanta ku hayeen ciidamada burundi ciidamada kenyana waxay wareejiyeen deegaanka gariley ee gobolka gedow halka ciidamada yugandha ay wareejiyeen arbacow iyo jasiirawan oo ku yaala shabeellada hoose ciidamada yugandha waxaa kaloo ay ka guureen saldhig saddexaad oo ay ka joogeen shabeellada hoose kuna yaala deegaanka lagu magacaabo marka ayuub saldhigaasi oo la xiray ciidamada wareejiya saldhigyadani waxay dhan yihiin laba kun oo askari waxaana ay badankoodu ka baxayaan soomaaliya waxaa la filayaa in bisha sebteembar ay sidoo kale baxaan saddex kun oo askari oo ka tirsan ciidamada atmis hase yeeshee waxaa markii ugu horraysay soo baxaysa walaac laga qabo in tallaabada bixitaanka admis ay tahay mid aan aad looga fiirsanin walaacani waxa uu ka imanayaa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan waa arrin aan laga fakirin bay ahayd cidda qorshaysayba dowladdii horaa qorshaysay iyo qoladiian amsomta iyo midooda africa iyo qolyahan kaalmeeyan ayagan hoostay ka xariiqeen laakiin hadda waa deegaanay ka baxayaan deegaanada baxaya weli sida loola wareegi lahaa way adag tahay oo ciidankeenna la wareegi lahaa marka halkaas khatar baa ka imaanayso cadowga horumar buu ka helayaa dadka shacabka oo deegaanada deganaa oo ku tiirsanaa ciidamada soomaaliya iyo admas iyo deegaanaday joogeen inay ka argoostaan oo dhibaateeyaan bay noqonaysaa waa horena mar baad iga warsitan kuu sheegay waa qorshahan in badan laga fikirin oo lagu degdegay laakiin haddana waa go-aan aad arkayso in sidiisi in loo furiyo la rabo waa lala tacaali doona waa maaragtay waa lala macaamili doona say noqotaba laakiin qorsho ma ahayn si weyn looga looga fikri ma ahayn marka maamul ahaan maxaad aaminsantihiin ma in cagta loo dhigo la hakiyo maxaa la samayn karaa in la hakiyo ay ahayd annaga marar badan ba waa codsanay madashana way ka wada hadleen dowladuhuna waa la weydiisay bal in la hakiyo qorshahaas dib loo fiiriyo decembertii hore dib buu u dhacay oo way dhegeysteen codsigii iyo wixii kala gedisnaa lakiin hadda june way ka go-an tahay inay dhimaan marka annaga waxa un aan ku talagalnay way jirtaa oo meelaha hadda jubbaland khusayso ay ka baxayaan sidii aanu ula tacaali lahayn laakiin isku soo duba haruunow marka ciddii qorshaysay ma ahayn qorshe si weyn looga fikira ma ahayn maaragtay sida hadda qoraalka ku qoran iyo sida loo sheegayo isay runtu tahay way kala gedisan yihiin marka waa allaha iyo siro laakiin waa laga gudbi doonaa fikrad taasi ka duwan waxaa qaba xildhibaan yaasiin cabdulaahi fari oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya horena u soo noqday agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka waxa uu xilligan ka mid yahay oo kale hogaamiyaasha abaabulaya ciidamada deegaanka ee la dagaalamaya urka al-shabaab
dhimista ciidamada amisom sida aad la socoto waxaa jiray qorsho isbedel marka amisom admis erkis amisom inay labada kun iyo afar labaatanka december labada kun afar labaatanka inay wareejinayaan guud ahaan amniga dalka sidaas awgeed looga baahan yahay in guud ahaan amniga dalka inay la wareegaan ciidamada qalabka sida ciidamada amisom howlo badan ay soo qabteen hadda marka doorkooda sidaa la socda hadda qayb kama ahayn dagaalka khawaariijta ee halka sano ku dhow hadda lagu jiray iyo kii ka horreeyey oo badbaada two iyo badbaada badbaada one badbaada two lagu qabtay inta badan gobolka shabeellada hoose sida buundooyinka beriirhe iyo janaal iyo owdhiigle marka waxaan is leeyahay hadda wax weyn iska bedeli maayaan amniga dalka maxaa yeelay ciidamada amisom doorkoodii nabad ilaalinta soomaaliya ewelba gabagabo ahaa waxaana la soo gaaray xilligii ay la wareegi lahaayeen ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed doorka hadda ay amisom ay u joogto soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa dhowaan isbeddel ku samaysay hoggaanka ciidanka xoogga dalka iyadoo la magacaabay taliyo cusub oo uu hoggaanku yeelanayo laguna magacaabo sarreeye guuto ibraahim sheekh muxiyidiin cadow sidoo kale waxaa taliyaha ciidanka lugta loo magacaabay sarreeye guuto axmed aadan cali dhinaca kale waxaa xilka laga qaaday guddoomiyihii gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan oo astaan u ahaa kacdoonka dadka deegaanka ee ka dhanka ah ururka al-shabaab guddoomiye cali jeyte cusmaan waa uu ka soo hor jeestay xilka qaadistiisa sidee ayaa haddaba isbedeladani ay u saameynayaan howlgallada militari ee ka dhanka ah ururka al-shabaab mar kale xildhibaan yaasiin cabdulaahi farey aniga waxay la tahay isbedelka ku dhacay taliska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed wax weyn ka bedeli maayo howlgalka waxaan isleeyahay taliskii hogaankii hore sida taliyii hore ciidanka xooga dalka soomaaliyeed sareer gaasooda yuusuf raage hogaamintiisii iyo dagaalkan halka sano socday iyo dhismihii iyo qaabkii uu u hogaaminayay taliska guud ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waxaan isleeyahay waxaa looga baahan yahay taliska cusub hogaanka cusub ee taliska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waa inuu meeshii ka sii wado dagaalka khawaariijta iyo hoggaanka taliska ciidanka xoogga dalka waxaad og tahay taliska xoogga dalka soomaaliyeed sidii hore waa ka duwan yahay maxaa yeelay waa dhisma si fiican oo ciidanku u dhismay inkastoo uu hal sano ku dhowaad uu dagaal uu ku jiray waxaan isleeyahay marka meeshii taliyii hore xoogga iyo taliyihii hore ciidamada dhulka ay ka wadeen meel fiican ay ku wadeen saraakiishan hadda waxaan isleeyahay taliyaha cusub xooga iyo taliyaha ciidamada dhulka inay meeshaas ka sii wadaan waayahay waxaa iyaguna jira xiisado soo kordhay hadday yihiin kuwa siyaasadeed iyo kuwa amniba shaqaaqo ayaa ka dhacday baraawe shaqaaqo kalea waxay ka dhacday ceelberde sidoo kale waxaa la bedelay mid ka mida hogaamiyaashii ugu waaweynaa ee la dagaalanka al-shabaab gaar ahaan dhinaca dadka deegaanka macawsliyada guddoomiyihii gobolka banaadir isna arrintaasi wuu ka hor yimid se sead u aragtaa tallaabooyinkan
tallaabooyinka ama qallaashada ka socda gobollada dalka aniga waxaan isleeyahay waa wax laga habboonaa xilligan dadka soomaaliyeed ama siyaasiyiinta soomaaliyeed in xilligan hadda lagu jiro wax ka baxsan dagaalka khawaariijta in lagu mashquuli lagu mashquulo oo dadkana lagu mashquuliyo waktina las laysa geliyo aniga waxaan u arkaa nasiib darro waxaan kalon u arkaa inay tahay marin habaabin iyo in fursad la siinayo cadowga dalkan iyo dadkan maxaa yeelay cadowga soomaaliya maanta waa khawaariijta haddii maanta marka hadday tahay ceelberde hadday tahay baraawe hadday tahay gedo hadday tahay beledweyne ilaa puntland iyo gobollada s c waxa ka socdoo dhan waxaan isleeyahay waa wax nasiib darro ah waana wax laga fiican yahay xilligan hadda lagu jirana mar walba iyadoon aan munaasab ahayn haddana iyadoo soomaaliya ay dagaal ku jirto in dagaal la sokeeye iyo isqabsi siyaasadeed in dalka laga furan waxaan u arkaa nasiib darro hogaanka dalka sida madaxweynaha jamhuuriyadda ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sidana waxaan ka filayna waxa waayo in dagaalkii khawaariijta in dib boorka looga jafo dadka dhiirigelinaya in isqabsiga iyo qallaasyaha gobollada dalkana waxaan isleeyahay in la waaniyo oo la yidhahdo ka waantooba waxyaabahaas waa laga fiican yahay ayay ila tahay marka waxaan leeyahay waxaa ka socda gobollada dalka inta badan waa nasiib darro weyn waxaan isleeyahay soomaaliya waxay u baahan tahay in deese gacan siiyo laguna mashquulo sidii shabaab loogu xuray lahay guud ahaan dalkeena annagoo hadda amisom ay dalka ka baxayso dalkiina dagaal argagixisa uu ku jiro waa laga habboon yahay isqabsi iyo iyo colaado sokeeye dowladda soomaaliya waxay ku marti qaaday waddamada safka hore inay gacan ka siiyaan fulinta wejiga labaad ee howlgallada militari ee loogu magac daray black lion saraakiisha dowladda soomaaliya waxay sheegeen ciidamo ka socda kenya jabuuti iyo etoobiya inay ka qaybgeli doonaan howlgalkaasi dhinaca kalena ururka al-shabaab waxay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan gobolka xeebta iyo gobolka waqooyi bari ee kenya ilaa shan iyo toban weerar ayaa ururka al-shabaab ay ka geysteen toddobaadyadii lasoo dhaafay weeraradaasi oo ay ku dileen askar iyo dad rayid ah weeraradan waxaan ka waraystay gaashaanla bashiir xaaji cabdulaahi oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolka mandheera ee waqooyi bari kenya saad og tihiin waxaa waaye waa arrimahan hadda ka dhacaya dhinaca northeastern khaasatan meeshaan ka yimaado mandheera weeraro badan baa ka dhacay oo dhinacan ka socota al-shabaab ama argagixisada waana mid la filayo waana maxaa yeelay mar alla markay roob dhaco oo barooqo dhacda inay weys soo galaan waa wax la filinay laakiin xoogaa waa soo bateen sida hadda u imaadeen iyo sidii safari hore kalo isu bici kuma maxaa hortan hadda xoogaha waxay u eg tahay inay xoog ay soo saareen dhinaca nodistan marka maxay tahay ujeeddadu bay markaad qiimayseen wallaahi ujeeddada haddii anaga argaxiso oo argaxiso wixii awalba ku dhaqaaqi jira bay ku dhaqaaqayaan laakiin waxaan u malayn inay xoog saarayaan dhinacan mandera iyo wajeer iyo garis iyo lamu waxaa noo socdana waxaa waaye un in ay dadka dhahaan war anaga waa joognaa wadanka kama bixin xoogaha maogta waa la hilmaamay markii xoogaha ay awaar dhacday xoogaha waa iska maqnaayeen muddada maqnaayeen so waa un in ay na sheegaan waa joognaa waa soo galnay wixii awalaan samayn jir maa samaynlan bay ku dhaqaa dad baa waxay ku fasireen maadaama dowladda soomaaliya ay ka codsatay wadamada safka hore kenya etoobiya jabuuti inay wejiga labaad ee gulufka kala qayb qaataan in al-shabaabna ay arrintaasna ka hortegayaan isla markaana ay rabaan inay joogitaan badan ku yeeshaan kenya haddii soomaaliya laga soo saaro fikradda noocaas maxay kula tahay
fikradda noocaas waa jirtaa maxaa yeelay shaqo badan ama dhaqdhaqa badan ka jira dhinaca soomaaliya dhinaca xaduudka waan ognahay inay xoogaha ay dowladda iyo communitiga dhinaca jira inay xoogaha ay dhaqdhaaqa bilaabeen oo nimanka iska soo bixiyaan marka meesha keli waxay kusoo carar karaan ay noqoto dhinacan kenya
dowladdu ma idiin soo gurmatay oo ciidamo ciidamo ma la soo kordhiyey ciidamo degaanku ma leeyahay bal ka hadal dhaqdhaqaaqa arrimaha ku saabsan
wallaahi ciidama mar hore way joogeen laakiin dhaqdhaqaaqii awal aan ka rabnay iyo hadda sidaa hadda yihiin mise ma laha inkasta oo hadda dhaqdhaqaaqii ay bilaabeen oo dowladda haddana xoogaha ay muujisay dhaqdhaqaaqeeda laakiin oo muhiimku waxaa waaya dowladda kaligeed nimanka ma bixin karaan taasna annagana waan isla garanay haddana madaxna
waa gartay yaa ka qayb qaadan kara dowladda moogiye iyaga la dagaalankooda
dowladda keliya ma bixin karaan waa isku sheegnay marka waxaa waaye dadkii degaanka degan ina ayagana ay qayb weyn ka qaataan oo dowladdana ayagana qayb ka qaataan umbaa isfahansiin laakiin dowladda keliya kama bixin karto maxaa nimankan waa niman gudahay ku jiraan haddana xuduudka dhex ma joogaan gudahay soo galeen gudaha hadday soo galeen deen wax meesha ay ay joogayaan oo dhaqaaqa sameynayaan waa meel oo communitiga ay joogaan marka waxaan isla garanay dhaqdhaqaaqa ugu horeeya communitiga iyo iyo dowladda inay isla qaadaan shaqada ka qabtaan
khubaradu waxay aaminsan yihiin in weerarada kordhe ee al-shabaab ay ka geysanayso gudaha kenya qayb ahaan ujeeddadoodu inay tahay ilaalinta marinka isku xira jubbooyinka iyo kenya maamul goboleedka jubbaland waxa uu bishii janaayo koob iyo labaatankeedii soo sheegay qabsashada deegaanka janaac cabdalle oo lagu sifeeyey bilowga howlgallada lagu xoreynayo jubbooyinka laakiin al-shabaab waxay sameeyeen rogaal celis waxaana toddobadii maarso ay weerar ku qaadeen janaac cabdalle oo ay ku dileen askar hubna ay ku qabsadeen hase yeeshee saldhigga janaac cabdalle waxa uu weli ku jiraa gacanta ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa xoogga dalka soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan waa run howlgalka waa la bilaabay maalin khasaaruhu badnaaday maalinu yaraadaba waa joogto hadda waxaa ugu dambeeyey maalmahan furitaankii wadada kismaayo iyo afmadow isku xirto oon ku guulaysan inaan maalin weyta furno shabaabku saad la socoto xaruntooda ugu weyn waa jubbada dhexe oo gobolada jubbooyinka jubbada dhexe waxaa isku furan ilaa iyo kenya gobolkan waqooyi bari iyo dhinaca heebtoo laamo saad la socoto xarunta haddii ugu weyn ay soomaaliya ka kontaroolaan waa gobolka jubbada dhexe sida jilib iyo bo-aale iyo saako iyo eriyadan shabeellada hoose iyo jubbada dhexe ay iska waafaqaan oo webiga shabeella uu kusoo dhammaado xawaaley iyo tajoome iyo dhulkaas marka muddo dheer ayay dhulkaasu waxay ka samaynayeen baysas iyo kaymaha iyo buuraha iyo dhul biyo leh oo ay muddo dheer inay kusii noolaadaan ay ku talagaleen waa meelaha ay tababarada ciidamada ugu badan ku sameeyaan waa meelaha ay qaraxyada iyo maaragtay dadka ajnabiga oo ayaga xagga maskaxda ka kaalmeeya biiska u ah ilaa ay sameeyeen warshado macbil ah oo ay risaasta sida hoobiyaha iyo risaaso kaleba ay ku sameeyaan marka dhinaca kenyana waxay ku guulaysteen inay dadkaas ka helaan dad dhallinyaraha ay soo rikruudgareeyaan oo reer kenya ah oo markaas ayagana fursad u heli kara inay deegaamadaas ku jabhadeeyaan marka waxaan isleeyahay gobolada dhexe iyo markaad fiirisid iyo baay iyo bakool iyo hirshabeelle iyo dhulkaasoo dhan markaad eegtid waa dhulka fronta lineka waa ay ku dagaalamayaan laakiin bayskooda waa halkan weeye marka sidaas ayay dhaqdhaqaaqa hadda iyagana u wadaan maadaama wejiga labaad la qorsheeyey inay iyagana ay maaragtay intay dhibaato sii geysan karaan sii geystaan intay sii noolaan karaan ay sii noolaadaan weeraradan kenya hadda ay ka geysanayaanee sii batay maxaad ku macnayseen horta kenya dhaqaalo badanna way ka helaan oo dadkaas maaragtay siday dhinaca soomaalidaba dhaqaalaha uga helaan dhaqdhaqaaqyada ay kusii badinayaan waxay doonayaan inay sii helaan gabaadyo kale oo haddii baraqorshahan la yidhaahdo black lion oo jabada dhexe ku wajahan uu hirgelo inay xaggaas usii noqota iyagana maaragtay bayska kale oo ay muddo kusii noolaan karaan mar walba dagaalada kudhufo dhaqaa kasoo qaadi karaan oo halkaas ay rabaan iyagana inay sii galaan oo maaragtay dhulkaa ballaaran dadkana ma abaabulno ma hubaysno dadkan jubbada dhexe ku dhex nool yihiin haddii muddo dheerba dowlad soomaaliyeed ma aragoo maskaxda ka qabsadeen marka khataraha ugu imaan kara deegaanada kale oo dhan way ka gedisan tahay oo ciidamada la diyaariyey unbaa kula dagaalami kare shacabka ma filayaan in hadda wax dhibaato ay kaga imaanayso maadaama usan diyaar shacabka abaabulneen hubaysneenna dadkana dad beeraleeya yihiin oo dadka maaragtay hore hubka maaragtay u haysan jireen ahayn marka fursadahaas oo dhan bay maaragtay waa arrimo isku xiran weeye saad ogtahayna dee aagag bay isu qaybiyaan marka aag walbana qolada joogta ay rabaan inay shidada ugu filnaato marka haddiiba soomaaliya laga saaro ma waxaad leedahay dagaalka waxay kasii wadi karaan gudaha kenya ha waa sii wadi karaan haddii qorshaha soomaaliya jubbada dhexeba haddii lagu burburiyo marka dhinacaas way kusii dambeyn karaan dhirta badan oo biyaha leh oo xeebtaas oo kenya iyo soomaaliya oo isku furan aaggaas ay muddo dheer maaragtay rabaan inay kusii wadaan haddii hadda waxay la xiran tahay annaga qorshahan hadda la diyaariyey faceka labaad sida madaxda hogaaminaysa ay ayagana u qorsheeyaan oo qaabka loo wajaho laakiin ayaga haddii marka qorshahooda waa waa kusii fikri karaan inay muddo halkaas haddana kusii dhuumaalaystaan oo ay dib ugu soo rogaal celiyaan deegaanada laga qabto oo marba ay maaragtay arbush iyo rabshada ka geystaan saraakiisha dowladda soomaaliya waxay sheegeen in diyaargarowga wejiga labaad ee howlgallada milatari ay ku dhow yihiin gebagabo maxaa haddaba casharo ah ee saraakiisha diyaarinaysa wejiga labaad ay ka barteen wejigii koowaad ee howlgallada maxamuud sayid aadan mar kale weji koowaad waxaa laga bartay in la deegaano badan laga xoreeyo haddana meelo badan oo laga xoreeyay haddana intay dib usoo weydaartaan ay ciidamadii ku dhibaateeyaan oo suicide qaab suicide ah intay u galaan ay khasaaro badan ka geystaan marka barnaamijkan marka ciidamada furonta ah oo xoreynta oo burburinaya deegaanada ay fadhiyaan waxaa ka muhiimsan ciidamada hayni doona deegaanada la xoreeyo baa ka muhiimsan kuwaas in xoogga la saaro oo deegaan kastaoo laga qabto ciidankii iyo maamulkii iyo amnigii iyo garsoorkii iyo cadaaladii barnaamijkan la yidhahda xasilinta in laga hirgeliyo oo maaragtay dhinac walba laga xididasiibay u baahan doontaa marka waxaa marka ugu gedsanaan doonaa haddii waayo aragnimadii laga helay wejiga koowaad ee hirshabeelle iyo galmudug laga waday iyo caqabadihii lagala kulmay wixii laga bartay waxaasoo dhan iyadoo maskaxda lagu hayo in qaabkaa qaab ka gedisan loo galay noqon doontaa oo hadba meesha laga xoreeya ay noqoto meel ay awood u waayaan inay kusoo noqdaan oo ciidamo awood leh oo deegaankaas sii hayni kara looga tago oo habkaas marka qaabkaas loo wajahaa xildhibaan bashiir xaaji cabdulaahi oo ka tirsan baarlamaanka kenya waxa uu isna galka baarista u sheegay in kacdoonka ka dhacay soomaaliya mid lamid ah loo baahan yahay inuu ka bilowdo waqooyi bari kenya si ay dadka deegaanka u taageeraan ciidamada amniga ayna uga hortagaan weerarada al-shabaab una diidaan inay ka dhigtaan saldhig ay muddo dheer kasii dagaalamaan wallaahi waa fahansannahay in dhinacaas soomaaliya inay dad macusley ay ka dagaalamayaan oo laakiin dowladda ay taageerayso waa jirtaa annagana dhinacaana waxaan u malayn doonaa sidaas akoryaan samayn doono maxaa yeelay tolkii ay communityga kulli kaba qayb gali karaan dad uun soo bixi baa kaba gali karaan sidii dhinaca kale oo soomaaliya oo macusley ah marka waxaan waxaan dareensanahay dad soo bixiya oo si dadka akoro oo soomaali dhinacaas jiro oo macusle loo bixiyo inay ayagana soo bixiyaan oo ay la saftaan dowladda umbaa dadka laga shaqala qaban karaa laakiin dadka kenya may hubaysan yihiin sida qabaa'ilada soomaalida ay u hubaysan yihiin oo kale sidii qabiilada kaleoo soomaaliya ka tirsan ay u hubaysan yihiin iyo si dhinacan isku mid maaha maxaa dhinacan dowladda ka jirtay dhinaca kale soomaaliya wa dowlad kama jirin marka sidii ay qabiilaha u hubaysan yihiin dhinacan uma hubayso maxaa dhinacan dowladda ka jirtay marka ma dowladda ha hubaysaad leedahay qabaa'iladaasi ay isaga dhaciyeen shabaab huweyska markaan waxaan leenahay qabiil walba in la huweyn maaha laakiin waxaan waxaa waaye dad uun lasoo xulay oo toos dowladda la shaqeyn kara unbaanu annagaan ayaan ahay u ololeynaynaa
dowladda soomaaliya waxay ku adkaysanaysaa in dadka deegaanka siba maleeshiyada lagu magacaabo macawisleyda inay door weyn ka qaadan doonaan howlgallada la qorshaynayo waxayna saraakiil kala duwan oo dowladdu sheegeen in ciidamada deegaanku ay lafdhabar u yihiin sii haysashada iyo xasilinta deegaanada laga qabsaday ururka al-shabaab barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka waxaa noo soo diyaariyey oo nala socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
barnaamijka umuuraha maraykanka waxaan toddobaadkan kaga hadlaynaa maalinta xurriyadda maraykanka ee afarta juulaay oo sannadkan loo dabaaldegayo sannad guuradii laba boqol afartan iyo toddobaad ee ka soo wareegtay markii maraykanku xurriyadda qaatay muwaadiniinta maraykanka ayaa maalintan ku maamuusa xaflado iyo adeegyo kala duwan iyadoo shaqaaluhuna ay fasax yihiin dabaaldegyada ayaa lagu xusayaa markii koongareskii labaad ee qaaradda uu afartii juulaay kun toddobaboqoltoddobaatan iyo lixdii si aqlabiyad leh ku meelmariyey qaraar ku dhawaaqaya in madax bannaani maraykanku uu ka qaato gumaysigii ingiriiska faarax oo maxamuud maxamed oo ka faallooda arrimaha maraykanka ayaa sharxaya sida ay dadkii ka yimid ingiriiska ku degeen saddex iyo tobankii gobol ee ugu horreeyey ee maraykanka iyo sida ay xurriyaddu markii dambe ku timid taariikhda haddaynu dib u eegno dadkii ugu horreeyey ee ingiriis ah ee maraykanka degaan amaba ka samaysta deegaannu waxay degeenoo ugu horreeyey gobolka virginiya gaar ahaan magaalada jamestown sannadku markii uu ahaa kun iyo lix boqol iyo toddobadii muddo kadibna waxaa waxaa la degaameeyey ama la degay saddex iyo toban gobol oo laga soo bilaabo gobolka koonfurta ku yaalla ee georgiya ilaa iyo aad ka gaadhaysid gobollada waqooyi iyo bari baa la yidhaahdo waqooyi bari ee gobolka kuwa ugu fogfoga ee new hamishire markii gobolladaasu dhaqaale ahaan kobceen boqortooyada ingiriiska damaca baa galay waxayna bilowday inay cashuur ku soo rogto iyo shuruucdii ingiriiska oo maaragtay dadkii ay aada u cadaadiso dadkii markaas dhulkaa deganaa oo degaama samaystay oo noloshoodii salaxdayna aad bay uga xumaadeen maaragtay oo way diidanayeen in ingiriisku xoog ku haysto sidii waddamadii adduunka kale laga afrikaanka oo kale ay gumaysanayeen waayo ingiriisku shaaha wuu ka keeni jiray meelahaas waddamadii gumaysan jiray ayay rabeen markay soo dejinayaan inay ugu iibiyaan oo cashuur kaga qaadaan dadkii dhulka deganaa isla markaasna ay sikoodu iyo waxay iyagu soo saarayeen maraykanku hoosu dhaco waxayna sameeyeen dadkii markaas shirkaa ka qayb galay tea partyga ama shirkii shaaha waxayna sameeyeen inay saddex markab uu ingiriisku lahaa oo halkaa taagnaa ay weerar ku qaadaan kadibna wixii shaah saarnaa saddexdaa markab ay badda ku shubaan ficilkaasuna runtii wuxuu noqday ibafirkii kacdo ibafurkii kacaankii ugu horreeyey uguna muddada dheeraa ee ingiriiska kaga soo horjeedeen dadka maraykanka ay diidayeen xukunkiisa kacdoonkaas siyaasadeed oo muddo socday ayaa bishii abriil sagaal iyo tobankeedii kun iyo toddoba boqol iyo shan iyo toddobaatankii ayaa ciidamo ingiriis ah oo magaalada boston saldhig u ahaa ayaa waxay kicitimeen laba magaalo oo ka baxsan oo kale ahaa lexington iyo concord aadna aan uga fogeen magaalada boston marka ciidamadaas waxay heleen warbixin ah inay halkaas degan yihiin niman maleeshiya ah oo isburursaday jabhada oo xukunka ingiriiska ka soo horjeeda hob badanay halkaa ku urursadeen laba nin bay ahaayeen sida taariikhdu sheegayso nin la yidhaahdo sam adams iyo nin la odhan jiray john hancock marka ujeeddada ciidamada maraykanku ingiriisku halkaa u tageenna waxay ahayd inay nimankaas soo qabqabtaan hase ahaatee waxaa dhex maray dagaalama filaana nimankii waa lala dagaalamay waana la soo caabiyey aakhirkiina waxaa lagu qasbay inay boston kusoo noqdaan oo xaruntii ay fadhiyeen ahayd dagaalkaas lexington iyo konkor ka dhacay wuxuu ku dhiirigeliyey kongareskii ama xildhibaanadii saddex iyo tobanka gobol matelayey shir ay ku qabsadeen magaalada philadelphia bishii julaay labadeedii kun iyo toddoba boqol iyo iyo toddobaatankii ay dhammaantood isku raacaan inay xornimo buuxda ka qaataan ingiriiska oo iska xoreeyaan waxayna ka howlgaleen diyaarintii qodobadii iyo shuruucdii ay arrintaas ku meel marin lahaayeen amaba sida looga yaqaano maraykan looga yaqaano maraykanka the declaration of independence laba maalmood kadibna oo ku beegneyd afartii julaay oo marka xornimada loo degdegay kun iyo toddoba boqol iyo iyo toddobaatankii waxay ku dhawaaqeen in ameerika ka xorowday ingiriiska hase ahaatee dagaalka ingiriiska iyo maraykanka u dhexeeyey isma taagan ilaa laga gaadhay kun iyo toddoba boqol iyo saddex iyo siddeetankii oo kulan heshiis maraykanka iyo ingiriiska loogu qabtay faransiisku dhexdhexaadinaya lagu qabtayna magaalada baris uu ingiriisku ku aqoonsaday dowladnimada maraykanka isla marhaataana uu la yeeshay ee kala saxeexdeen inay yeeshaan xidhiidh wada nabadgeliye iyo iskaashi muddadii uu jiray maraykanka oo ah dal weyn ayaa waxaa soo maray caqabado oo qaarkood halis geliyey midnimada maraykanka dagaalkii sokeeye ee maraykanka uu socday labayo tobankii abril kun siddeed boqol iyo koob iyo lixdankii ilaa sagaalkii abril ee sannadkii kun siddeed boqol iyo shan iyo lixdankii kaasi oo isaga hor yimaadeen ciidamadii midnimada ee ay hogaaminaysay dowladda federaalka oo markaasi madaxweyne ka ahaa abraham lincoln iyo nidaamkii konfedereetka ee gobolladii koonfureed waxaana dagaalkaasi aakhirkii looga guulaystay maamulkii konfedereetka iyadoo maalmo uun kadib markii uu dagaalkaasi idlaaday la khaarijiyey madaxweynihii lix iyo tobnaad ee maraykanka abraham lincoln oo la dilay abril shan iyo tobankeedii kun siddeed boqol iyo shan iyo lixdankii waa kan faarax uu maxamuud maxamed oo sharaxaad ka bixinaya dagaalkaasi
muladii markaa ka jiray waxay u badnaayeen gobollada loo yaqaano bariga waqooyi kuwan gobollada badan oo koonfurta ku yaalay iyagu waxay lahaayeen nidaam iyo maamul gaara dhibaatada markaa waxay noqotay sidii maraykan la isugu keeni lahaayo loo midayn lahaayo gobolladaas ugu soo biiri lahaayeen maraykanka gobollada waqooyigeeda markaa xoogga iyo awoodda iyo madaxweynayaasha lahaa gobolladan koonfurta oo loo yaqaanay confederate states in badanoo ka midii markaa way ka soo horjeedeen wayna diidanayeen ma ogoleen maamulka qoladaas waxyaalo badan bay la isku diidanayeen hase ahaatee markii bishii abriil lix iyo tobankeedii kun iyo sideed boqol koob iyo lixdankii ayaa ciidamo kuwa koonfurta ka socday confederate-ka ay weerar ku qaadeen xero ciidan xero ciidan oo ku taalay magaalada charleston dagaalkaas oo socday muddo afar sano ah waxa uu sababay in madaxweynihii wakhtigaas ibrahim lincoln oo riwaayad ku daawanayay tiyaatar ku yaalla washington d c lagu dilo oo lagu sameeyey si gaadmaa loogu dilay uuna dilay nin la odhan jiray john wilkins booth ninkaas oo la aaminsanaa inuu ahaa nin taageersan gobollada koonfurta kadibna uu dilay madaxweyneha cadho dagaalkaasuna u dhexeeyey ama dagaalkii civil warka loo yaqaanay waqooyiga iyo koonfurta wuxuu aakhirkii soo afjarmay bishii abriil kun iyo siddeed boqol shan iyo lixdankii kadib markii ciidamadii konfedereetka ama koonfurta laga adkaaday oo lagu jebiyey magaalada richmond oo u ahayd caasimad oo kuna taalla gobolka virginia waxaana ciidamadaas halkaas looga qabsaday richmond saddexdii bishii abriil kun iyo siddeed boqol shan iyo lixdankii lix cisho kadibna ninkii ciidamada dhan ee hogaaminayay oo la odhan jiray jenaraal iyo ciidamadiisii ayaa lagu qabtay meel la yidhaahdo waqooyiga northern virginia ama waqooyiga virginia ka tirsan oo la yidhahdo appomattox county oo xagga dhina waqooyiga virginia ah waxaana isaguna naftiisii la baxsaday markii ciidamadii si la jebiyey madaxweynihii gobolada koonfurta ama confederate waqtigaas jefferson davis oo cararay kadibna halkaa waxaa ku soo afjarmay dagaalkii labada dhinac u dhexeeyey awooddiina waxay raacday ciidamadii waqooyiga markaa loo yaqaanay army unionka loo yaqaana ama ciidamadii unionka isutaga soomaali badan oo ka mid ah dadka u soo hijrooday maraykanka iyo ubadkooda ayaa ka mid ah muwaadiniinta sanad walba u dabaaldegta maalinta afarta juulaay ee xorriyadda maraykanka magacayga waxaa la yidhaahdaa mustafa cabdi aadan ku nool gobolka virginia gaar ahaan agagaarka washington d c maalinta maanta waxay ku beegan tahay sanad guuradii laba boqol afartan iyo toddobaad ee markii xornimada waddankan america oo ka qaatay gumaystigii britain july forth waa maalin aada weyn oo dadweynaha ku nool waddankan america ay iskugu soo baxaan fagaarayaasha waaweyn barxadaha waaweyn si ay ugu dabaaldegaan maalinta xorriyadda maalinta xorriyadda waxay caan ku tahay inay familada isku yimaadaan sidoo kaleeto waxay caan ku tahay in laga rido washington d c dululeero waaweyn fantastiyo waaweyn sidoo kaleeto waxay caan ku tahay haddii si kaleeto loo dhigo magaalada washington d c oo meel walba eta laga xiro haddaba haddii aanu nahay soomaalida ku nool gobolkan virginia gaar ahaan washington d c area maalintaasi waxay noo tahay maalin weyn haddii aanu nahay somaali americanis sidaasay tahay marka waxaan leenahay dadweynaha soomaali americanka ol americanis happy forth july maraykanka ayaa muddadii uu jiray ka qayb galay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee dunida oo ay ku guulaysteen xulafadiisu isagoo dhidbadana u aasay hay-adaha maaliyadda dunida sida i m s iyo bangiga adduunka door weynna ku lahaa iyo galiilidda qaramada midoobey dhammaadkii dagaalkii qaboobaa iyo burburkii sofiyeetka kadib ee sannadkii kii maraykanka ayaa taasi waxay u horseedday inuu noqdo hoggaanka dunida ee dhinacyada dhaqaalaha siyaasadda iyo awoodda militari barnaamijkii umuuraha maraykankana dhegaystayaal waa naga intaa
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan markana gabagabadii idaacaddaannu kusii dhowaaneynaaye dhinacii heesaha
inkastoon sadowgiisa dooq isanyaday haatan urda seexad la diiday sorna aan xun waaye samirkaymahungoobo waan ku sii sugayaaye xilligeenu samaadiyo xilligeenu samaadiyo sadashaa xigi doonta badadkiisidi waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga soqaala ku sagootiyaya ilmadaasu sumayso jacaylkayga socdaalan ku sagootiya
halistiiga sargaadhay suuradaadiyo dadadkiisidi waaye irmadaasu sumayso jacaylkaa ka socana ku sagootiya
subaxeeda caddeed sagal waagu kuqaytay saymihiisa adaa sansankiisa lahoo subaxeeda caddeed sagal waagu kuqaytay saymihiisa adaa sansankiisa lahoo sareday noqolayd subax nool bahda samiskaagan macaan indha saari lahaa samiskaagan macaan indha saari lahaa baadadkii sidii waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga sobaalaan ku sagootiya baadadkii sidii waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga sobaalaan ku sagootiya
badi socod kalgacayn labadii suntadee intay ka simaan digalboodu usayrsho badi socod kalgacayn labadii suntadee intay ka simaan digalboodu usayrsho wadagiisa siiya inanay isbaseegin sakanaa naga qaado satirii la baryaay sakanaa naga qaado satirii la baryaay baadadkiisidii waaye ilmadaasu tumayso jacaylkaan ka socdaana ku
sagootis codadka macaan ee nimcaan hilaac iyo xamda kuwiin waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii galabnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doona caawa toddobada fiidnimo waa dhammaan v o a oo idinla sidaa iyo nabadgelyo